halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka oo caalamkao dhan aad nagala socotaan v o a somaali com
waa habeen talaadaha bisha agos waa shan iyo toban sanadka idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada caawana waxaa ka mida sheekh mukhtaar roobo abumansuur oo ku dhawaaqay inuu ka baxay ururka al-shabaab anigoo ah mukhtaar roobo cali abumansuur kana mid ahaa asaasiyaashii ururka al-shabaab oona noqday mas-uulka labaad ee xarakada waxaan u caddaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inaan ka baxay ururka xibadnimadii aan ka ahaa ururka al-shabaab
dowladda soomaaliya oo iyana soo dhowaysay hadalka ka soo yeeray roobow
siyaasadda dowladda federaalka waxaa aasaas u ah marka hore shaqsi walba ka waantooba falalka argaxisanimo doonayaan inuu ka qayb qaato nabadaynta in la soo dhoweeyo sidaas daraaddeed dowladdu waxay soo dhoweynaysaa mukhtaar roobow oo muqdisho jooga xaqiijiyeyna inuu ka baxay kooxda al-shabaab magaalada muqdishona maanta waxaa la gaadhsiiyey kaalmo raashin nafaqaysan ah oo loogu deeqay dadka danyarta ah
sidoo kale xubinta dooda gaaban umuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida hogaami ku-xigeenkii hore ee ururka al-shabaab mukhtaar roobow abuumansuur ayaa sheegay inuu si rasmiya uga baxay ururka al-shabaab roobow shir jarayd ku qabtay muqdisho waxa uu sheegay in al-shabaab uu ka baxay muddo laga jooga shan sano iyo toddoba bil ka hor hadalkaas ayuu magaalada muqdisho ka sheegay maanta anigoo ah mukhtaar roobo cali abumansuur kana mid ahaa asaasiyaashii ururka al-shabaab oona noqday mas-uulka labaad ee xarakada waxaan u caddaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed caalamka oo dhan qodobadan soo socda kow inaan ka baxay ururka xibadnimadii aan ka ahaa ururka al-shabaab muddo laga joogo shan sano iyo toddoba bilood
waxa uu sheegay in uu xilligaasi ku jiray keynta halkaas oo uu tilmaamay inay al-shabaab ku soo weerareen toddobaadkii hore rubow waxa uu tilmaamay in ujeeddada wararka ahayd weerarka ahayd in isaga lagu dilo waxaana uu intaasi ku daray in waa xaddii dowladda soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan uu isku soo dhibay markii uu sannado ku jiray keymaha waxaana dhowaantan dowladda maraykanka ay ka saartay liiska dadka sida weyn loo doondoonayay mukhtaar rubow ayaa sheegay in wadahadallo hadda ay u socdaan dowladda soomaaliya
ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinse abe ayaa sheegay in isagiiyo madaxweynaha maraykanka donald trump ay isku raaceen inay ka hortagaan gantaalaha ridada dheer ee dowladda kuuriyada waqooyi ay u tijaabinayso si hanjabaadi ka muuqato ra-iisul wasaare abe iyo madaxweyne trump ayaa heshiiskaasi ku gaadhay xilli ay telefoon ku wada hadlayeen maanta oo salaaso ah sida uu sheegay hogaamiyaha dalka jabaan oo ku sugan dalka magaalada tokyo oo la hadlay warbaahinta wadaxaajoodkan labada dhinac ee isxulufaysanaya ayaa ku soo beegmay kadib markii madaxweynaha waqooyiga kuuriya kim jong un uu sheegay in uu sugi doono gantaal cusub oo ay tijaabinayaan oo la sheegay in uu soo gaari karo badweynta baasifiga ee dhinaca dalka maraykanka ugu yaraan saddex boqol oo qof ayaa la xaqiijiyey inay geeriyoodeen maalin kadib markii caasimadda waddanka sirleon ee freetown ay dabooleen daadad culus iyo dhiiqo waxaana saraakiishu ay sheegeen in dhimashadu ay kordhi karto musiibadan oo dhacday xilli hore oo maalintii isniinta ahayd ayaa ka dhalatay saacado roobab badan oo halkaasi ka daayay goobjoogayaal ayaa ku qeexay magaalada gaar ahaan xaafadda sida aadka ahi ay dhibaatada u saamaysay ee regent wadooyinka inay buuxiyeen webiyaal dhiiqaa ugu yaraan laba kun oo qof ayay musiibadani guryo la-aan ku riday cilada ayaa qodaya dhiiqada iyagoo raadinaya dadkooda waxaana ciidamada milatariga la geeyey magaalada si ay uga qayb qaataan howlgallada badbaadinta dadka sawirro iyo muuqaallo ay baahiyeen dadka deegaanka ayaa muujinaya dad ilaayo xabadkoodu ay dabooshay dhiiqada oo isku dayaya inay gooyaan wadooyinka af ayeen u hadlay hay-adda lanqeyrta cas ayaa wakaalada wararka e f b u sheegay inay tiriyeen dhimashada ugu yaraan saddex boqol iyo labaiyo toban qof
madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa salaasadan maanta ah sheegay in dalkiisu uu door bidayo dhaqangalka heshiiskii caalamiga ahaa ee ku saabsanaa barnaamijka nukliyerka ee la gaadhay sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii balse haddii sida uu sheegay uu maraykanku sii wado hanjabaada iyo cunaqabataynta ay iiraan si deg dega u bilaabi doonto kobcinta barnaamijkeeda nukliyerka oo ay sheegeen inay weliba si ka culus sidii hore ay u kobcin doonaan ruuxaani ayaa sheegay in maraykanku aanu ahayn xulufo fiican amaba shuraako wanaagsan sida uu hadalka u dhigay xilli uu jeedinayay khudbad uu ka jeedinayay telefishinka dalkaasi oo uu kula hadlayay xubnaha baarlamaanka dalkiisa iiraan ayaa gaashaanka ku dhufatay cunaqabatayn cusub oo madaxweynaha maraykanka donald trump uu saxeexay horaantii bishan taasi oo ka dhan ahayd dadka ku lugta leh barnaamijka gantaalaha balaastikada ee iiraan iyo ilaalada kacaanka ee dalkaasi cunaqabatayntaasi oo timid kadib markii tijaabadii iiraan ee gantaalaha balaastikada labadan wadan ayaa midba dhanka kale waxa uu ka sheeganayaa in uu dhinaca kale ku xadgudbay heshiiskaasi halkaasiaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a idaacaddeenii fiidnimo ayaynu gudagelaynaa sidii aad warkaba ku maqlayseen hogaamiye ku-xigeenkii hore ee ururka al-shabaab kana mid ahaa aasaasayaashii ururkaasi ayaa maanta si rasmiya ugu dhawaaqay inuu ka baxay ururka waxa uu hadalkaasi ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada muqdisho warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle mukhtaar roobow calama mansuur wuxuu gudaha al-shabaab ka soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid tahay guddoomiye ku-xigeenka ururka al-shabaab maanta ayuu muqdisho ka sheegay inuu ururkaasi ka baxay muddo haatan laga jooga shan sano iyo toddoba bilood anigoo ah mukhtaar roobow cali abumansuur kana mid ahaa asaasayaashii ururka al-shabaab oona noqday mas-uulka labaad ee xarakada waxaan cadaynayaa waxaan u caddaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed caalamka oo dhan qodobadan soo socda kow inaan ka baxay ururka ciidannimadii aan ka ahaa ururka al-shabaab muddo laga joogo shan sano iyo toddoba bilood ka bixitaanka ururka al-shabaab ayuu ku sheegay sheekh mukhtaar khilaaf caqiida la xiriira sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf caqiido khilaaf caqiido ku qotoma khilaaf caqiido oo ku saabsan arrimaha aan diinta dadka iyo dalka u adeegaynin mukhtaar roobow wuxuu xusay shantii sana lasoo dhaafuu ku noolaa qaybo ka mida gobolka bakool markii dambena al-shabaab ay ku soo weerareen si ay u dilaan balse uu iska difaacay kan kale muddadaas shanta sano iyo toddobada bilood waxaan ku noolaa duurka meel ka mida bakool meeshaasna waa laigu weeraray taasoo la rabay in laigu dilo ilaahayna waa iga badbaadiyey waana iska difaacay mukhtaar roobow ayaa ugu dambeyn u mahadnaqay dowladda soomaaliya saaxiibadeeda taasuu sheegay inay meel wanaagsan wax soo gaarsiiyeen haddana uu socdo wadahadal u dhexeeya isaga iyo dowladda waxaan u mahad celinayaa dowladda soomaaliyeed iyo saaxiibadeeda caalamka kaalinta ay ku lahaayeen in heerkan ay wax soo gaaraan waxaan caddaynayaa in uu wada hadalo noo socdo dowladda federaalka soomaaliya oo aan marti u ahay magaalada muqdisho wada hadalkaasna aan ka filayo natiijo isfahan waxgal noqda insha allahu tacaala sheekh mukhtaar rowa mansuur oo lagu yaqaanay kaftan iyo dhoola caddeen markuu ka hadlaya meelaha fagaaraha maanta ka maysa muuqan waxaana shiiqa ka muuqday daal badan oo la dareemayey cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhinaca kale dowladda soomaaliyana waxa ay ka hadashay soo dhiibitaankaasi roobow waxaana ay soo dhoweysay sidoo kale kabixitaankiisii kooxda al-shabaab falastiin axmed iimaan ayaa arrintani ka wareysatay wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow siyaasada dowladda federaalka waxaa aasaas u ah marka hore shaksi walba kuwaantooda falalka argaxisanimo doonayana inuu ka qayb qaato nabadeynta in lasoo dhaweeyo sidaas daraadeed dowladdu waxay soo dhaweynaysaa mukhtaar roogow oo muqdisho jooga xaqiijiyeyna inuu ka baxay kooxda al-shabaab marka maxay noqonaysaa tallaabada xigta oo uu qaadi doono ma sidii asxaabtiisii kale ayuu qolyaha amniga la shaqayn doonaa ma gobolkiiu dib ugu laaban doonaa maxay tahay tallaabada xigta tallaabada xigta waxay ku xiran tahay wadahadalka socda sideedaba annaga ka dowlad ahaan tani markii madaxweyne farmaajo uu madaxweyne noqday waatuu cafis u fidiyey dhammaan cid allaale ciddii doonaysa inay fikirkaas al-shabaab ka waantoodo nabadda ka qayb qaadato dowladdana waxaa ka go-an muxuu ahaa in wadahadaladan ay guulaystaan si muxuu ahaa mukhtaar uu u noqdo shaksi ama maaragtay raba inuu nabadeynta ka qayb qaato marka wax walba waxay ku xidhnaan doontaa wadahadalka oo socdo sidaas daraaddeed kama hor dhici karno annaga sababta wadahadallada aan usoo dhaweynayn waxay tahay annagoo rajo weyn ka qabno cid allaale ciddii kooxahaas iyo fikirkooda aaminsan inay ka waantoobaan oo ay dowladdii muxuu ah wadahadal la galaan ciidamuu wata mukhtaar roobow dabcan koonfurta galbeed hadda ku sugan deegaanka koonfur galbeed ciidamadiisa maxaa laga yeelayaa iyaguna ma la qaramaynaya ciidan qaranay noqonayaan muxuu yahay xalkaa u haysaan arrimahaas dhan waa arrimo ku xiran wadahadallada lagula jiro wadahadalladaas mar alaal markii ay soo dhammaystirmaan waxaa caddaanaysa oo muxuu ahaa wejiga labaad oo ah sida mustaqbalka u noqon doono ama isaga ha noqoto ama ciidamadiisa ha noqoto laakiin fursaddan waa fursad qaali ah annaga aan rabno qof walbo oo diyaar u ah inuu maarata wadahadalka qabqaato lagu soo dhaweeyo waxaa kaloo iyadana mahad leh falastiino inuu umahad celino cid allaale ciddii kaalinta ka geysatay wadahadalkan lala wado roobow gaar ahaan bulshada qeybaheeda kala duwan iyo saaxiibada beesha caalamka intaba waxaa jirta mudane wasiir in dad badan ay hadal hayaan sidee qof shabaab madax ka ahaan jiray la ogyahay shabaab khasaaraha uu geystay eeuu dadka rayidka u geystay cafis sidaas fudud loogu siin karaa aawo cadaaladii aawo dadka dhibaatada loo geystay waa su-aalaha ay dad badani qabaan ka dowlad ahaan mau aragtaan in tani ay tahay wadiiqo sax ah maadaama qofka haddii urur argagixiso uu ka mid ahaa dhibaato soo geystay aawo mas-uuliyaddii layskula xisaabtamaya runtii wixii mas-uuliyadda wixii shaksi walba iyo dembi uu geystay asaga mas-uul ka ah taas mar walba horta waa wax taagan waxaan ka hadlayna waxay tahay nabadeynta iyo in la dagaalanka kooxaan argagixisada dhinac walba loo maro dowladdana waa ka go-an tahay waa ognahay dagaal oo military keliya inuusan xalkii ku imaaneyn annaga waxaan rabnaa soomaaliya nabad ah mid ah wada jir ah wada socota si alaala daruuf kasta ay ku imaan karto ha noqoto dib u heshiisiin ha noqoto wadahadal ha noqoto cafis dhammaan waa wax miiska noo wada saara laakiin haddana taas micnaheedu ma aha shaksi dembiile ah in muxuu ahaa waa shaksi walba asaga mas-uul ka ah waxaa wixii fal dembiyad uu galay marka haddii madaxda kale hartay al-shabaab ay dowladda xiriir la soo sameeyaan oo isaga soo baxaan dembigii dhacay ee dadka rayidkaa ku dhacay yaala yaa lagula xisaabtamaya aawo isla xisaabtankii soo dowladda ahayd cadaaladda inay fuliso hadday maalinba sargaal al-shabaab ay cafis u fidiso aawo xuquuqdii dadka la dhibaateeyey runtii falastiin taas waa waxa shacabka soomaaliyeed u taalla shacabka soomaaliyeed laga rabaa mustaqbalka cid alaale ciddii ay la xisaabtamayaan laakiin hadda annaga waxaa la rabaa in lakala doorto ma argagixiso iyo shacabkii in lasii laayaan rabnaa mise fal kastoo lagu joojin kara in la sameeyo annaga waxay noo muuqataa fal kasta oo soomaalinimada iyo midnimada ku hirgelayso inay noo furan tahay waajibna tahay inaan ka yareyno khasaaraha ummadda lasii gaarsiinayo hal qof oo muxuu ahaa oo soo wareegay haddii ay keenayso in qofkaas fikirkii uu iska bedelay darteed in dad badan aysan nooga dhiman inaan maaragtay horumarkeenii iyo dalkeenii nabadeyntiisa ka shaqeyno runtii waxyaalahaas waxyaalaha muhiimka nooca anaga waxaan u danayna waxay tahay shacabka shacabka wax kastoo dan u ahna waxaa dan u ah in laga joojiyo falalka argagixisada waxaa dan u ah in laga joojiyo qaraxa waxaasoo dhan dariiq kasta ku imaanaysana waa waa diyaara u nahay waxaa jirta wasiir maanta markii uu hadlaya mukhtaar roobow in aanu marnaba soo hadal qaadin in al-shabaab ay yihiin urur argagixiso in al-shabaab ay dhibaatooyin geysteen sidaas awgeedna uu uga soo baxay laakiin uu lahaa xarakadii waa ka soo baxay shan sano iyo dhowr bilood ka horaan ka soo baxay laakiin marna waxaa la sheegay in hadalkiisa aanu ku cambaareynin howlaha al-shabaab ay wadaan taas weli ma tahay in waxoogaa uu ka gows adeegayo inuu bidhaamiyo qaladaadka iyo dhibaatooyinka al-shabaab ay bulshada u geystaan waxaan moodayay inuu sheegay in caqiidada ku kala duwan yihiin muddo shan sano ka horna uu taas darteed uga tegey hase yeeshee arrimahaas kale waa laakiin si cad uma sheegin si cad uma sheegin idin cadeeyo ha si cad umaanu sheegin laakiin anaga waxaa noo socda wadahadal marka wax kasta oo wadahadalkaas muxuu ahaa inuu miro dhalan ayaa hadda mudnaanteena koowaad ay tahay
haddaba maxaa laga akhrisan karaa soo goosashada iyo kabixitaanka ururka al-shabaab ee mukhtaar abumansuur maxaa saameyn ah ee arintani ku yeelan kartaa xaaladda amniga ee soomaaliya su-aalahaasi iyo kuwo kaleba ismaaciil xuseen farjar ayaa hordhigay cabdi xuseen xasan madaxii hore ee laanta sirdoonka ee maamul goboleedka puntland
rogow wuxuu sidaa neediyo la hadlay warbixin kooban isagoo dhiibay shaashadahana kasoo muuqday wuxuu sheegay shiiku inuu al-shabaab ka dhaxay shan sano todoba bilood ka hor muddo hadda lix sano dhadhow laga joogo kadib markii ay isku fahmi waayeen magaadi iyo maaragtay arrimo fahamka diinta ku salaysan marka shiiku warbixin kooban buu dhiibay laakiin anigu waxaan u arkaa sidii laga rabay ama waxa ummadda soomaaliyeed ay ku sugaysay mukhtaar roobow inuu ku dhawaaqo inay weli wax ka dhiman yihiin maxay ahayd waxa laga filayay sababtoo ah mukhtaar roobow muddo badan buu ururkan ka mid ahaa oo tiro badan madaxda ugu sarraysa u ahaa qayaadada ugu sarraysa u ahaa marka waxaa ummadda ka filaysa waxay ahaayeen inuu sheego oo hadda uu dhaho mukhtaar roobow uu ilaamiyo si rasmiya inuu ururka al-shabaab uu ka mid ahaa hadda uu uga baxay shan sanadii todoba bilood meel uu horey kaga baxay ma uusan jirin khilaaf baa la ogyahay inuu jiray marka khilaaf inuu jiro iyo in mabda laga baxo way kala duwan arrintaasi waa qodob arrinta kale ma sheegin ururka al-shabaabi sababta iyo iyo qiyamka iyo waxa ay ku dhisan yihiin ma sheegin sababta waxay tahay inuu wuxuu sheegay isku khilaafay malaadii iyo moobka ahdaaf marka halkaa waxaa laga dhigsan karaa weli sheikhu inuu sacaad la tacaadubsan yahay ama maaragtay uu hayo tambaska iyo jileec ururkii ma uusan sheegin inay tahay qayaada ururka al-shabaab ahdaafta iyo waxa uu ku dhisan yahay mid aan sal iyo raaskoona ku ahayn shareecada islaamka isla markaasna aan ku habbooneyn jiritaanka ummadda soomaaliyeed isla markaasna ay ka geyseen dhib iyo siyaalo badan intaas suuqu ma sheegin sicadna uma sheegin marka waxaan dhigi karaa markaan soo koobo hadalka ama saxaafadeedka uu shiiku qabtay weli waa dadan yahay waxa ugu weynee laga doonayo marka aad inuu dee ururka dhaleeceeyo ka sokow maxay tahay ee looga baahan yahay mar hadduuba yidhi ururkii muddo shan sano iyo toddoba biloodaba kamaa mid ahayn waxaa looga baahan yahay mukhtaar robow wuxuu ku suntanaa inuu ururka al-shabaab iyo mabaadiyadoodii iyo waxoodii uu ka mid yahay si isiisuna meel u joogay waxa al-shabaab iyo dowladda soomaaliya u dhexeeyana ma jirta mana jiri karaan inuu qofku ka mid yahay ururka al-shabaab mabaadiyadooda iyo inuu kamid yahay al-shabaab mabaadiyada uu diidan yahay isla markaasna uula jiro ummadda soomaaliyeed iyo dowladda hogaaminaysa waxa dhexeeya ma jiraan haddaba waxaa laga rabaa shiiku inuu si toosa u qeexo fakarkiisa iyo waxa uu ka aaminsan yahay iyo waxa ay yihiin ururka al-shabaab uu ka aaminsan yahay inay yihiin inuu si toosa u qeexo marka marka marka laga yimaado khilaafkii soo kala dhex galay isaanka si toosa inuu wax u qeexo ururkaani oo ummadda soomaaliyeed u sheego waxa ay yihiin isla markaasna uu ka cududaarto uuna kana dalbo cafis iyo raaligelin ummadda soomaaliyeed wixii uu magaca ururkaasi ummadda soomaaliyed ugu jeestay waa qodob qodobka labaad waxaa la rabaa inuu ku bedelo waxqabad dhab ah oo maaragtay ummadda soomaaliyeed raalli kaga noqon kartaa oo dabcan taasna kolley de waktigeeda ilahaanaysaa oo maaragtay ay tahay waxqabad toosa mid military casriyeed iyo mid odayntinimo iyo mid intaba ha ahaatay isu soo dhiibistiisani maxay uga dhigan tahay dowladda federaalka waa tilaabo fiican tilaabo fiican waxay ka tahay runtii miisaanka marka laga yimaado arrimaha miisaanka rooba uu ku leeyahay ururka al-shabaab kubaxa aan dhehe iyo maaragtay ku dhex leeyahay waxaan dhihi karaa waa tilaabo fiican oo ay dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ay u tahay oo ummadda soomaaliyeed dan baa ugu jirtaa kooxdan halkii qof oo ka soo baxa waxay u tahay faa-iiday u tahay oo maaragtay ka qayb qaato jiritaanka ummadda iyo badbaadada ummadda soomaaliyeed ka qayb qaatid marka waxaan dhigi karaa jaanis fiican sidoo kale waxay u tahay tilaaba lagu dayan karo hogaamiyaasha kale ama kooxda ka tirsan oo weli ururka ku dhex jira aysan duruubtii dhinta umataarisan aan dhigi karo ama weliba aan fahmin inay ka soo baxaan marka waxay u tahay isleys fiican oo nimankaasi ay kusoo bixi karaan sidoo kale dowladda soomaaliya waxay u tahay jaanis fiican oo ay kooxaha kani ay kula dagaalami karto mid macnawiye iyo mid dhigan intaba ay kula dagaalami karto oo robow ka noqon karaa uu hoggaan ka noqon karo ilaa hadda ma jiraan qorshayaal oo kale ma maqashay qorshayaal lala damacsan yahay in haatan mar hadduu warbaahinta u sheegayba oo uu ka hadlay sheekhii oo uu muqdisho joogo tallaabada xigta ee loo dhaqaaqi karoo kale robo wuxuu sheegay sidoo saxafiidkii ku cad in uu wadahadal u socdo dowladda federaalka soomaaliya oo taas oo ay ummadda soomaaliyeed ka rajeynaya inay kasoo baxaan wax ummadda soomaaliyeed dan u ah anigu waxaan dhihi karaa dee wadahadalkaas koley dee dowladday u taalla laakiin waxa laga wada hadli karo waa waxqabadkii waxa uu roobu qaban karo iyo sida u qaban lahaabay aniga ila ninkan wuxuu leeyahay kooxo badan oo isla daacad u ah iyo maaragta dagaal-yahano isaga uu leeyahay oo aga dhow dhawaan hadda dagaal la galay al-shabaab marka sidii ururkaas iyo kooxahaasi loo dowladeyn lahaa ama dowladda ay ay usha ay noqon lahaayeen kooxo ku shaqeeya fakarka dowladda iyo ummadda soomaaliya ay noqon lahaayeen wadahadalka miisaankiisu intaasuu yeeran buu dabcan ku wareegayaa sidii robow iyo kooxdiisu ay looga hawlgelin lahaa si ay ula dagaalamaan kooxdii ay muddada badan saaxiibada iyo isku miiska iyo koodacunka ay lahaayeen kaasi wuxuu ahaa cabdi xuseen xasan oo ah madaxii hore ee sirdoonka puntland oo u waramayey ismaaciil xuseen farjar
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a waxaa maanta magaalada muqdisho la gaarsiiyey deeq isugu jirta cunto nafaqaysan oo diyaarsan oo lagu talagalay caruurta soomaaliyeed waxaana deeqdani muqdisho geysay diyaaradda turkish airways wariyahan ibraahim xasan daandurey ayaa waxa uu arrintaasi ka wareystay madaxa xafiiska hay-adda qaxootiga ee a r c ee muqdisho doctar cabdikariim casayr cali
deeqdan uu turkiga keenay maanta xamar uu keenay wuxuu u keenay hay-adan a r c american refugee committee markii ugu horreysay maaha mar kale uu keenay way jirtay oo lixdan tan buu hore u keenay bishii march oo sanadkan markii labaad weeye hadda marka uu keenayo maxay isugu jirtaa deeqda marka deeqda hadda waxaa weeye waa supplementary food waa raashin muxuu ahaa diyaarsan oo loogu talagalay in la siiyo ilmaha nafaqada daran iyo hooyada naaska nuujisa iyo midda uur kale xaggee la geenaya oo loogu talagalay wallaahi hadde waxaa waaye hay-addan hadda aan kuu sheegayay meelo badan bay dalku ka shaqaysaa waxaa weeye dool iyo sanaag waan ka shaqaynaa waxaan kaloon ka shaqaynaa muxuu ahaa shabeellaha dhexe waxaan ka shaqaynaa muxuu ahaa banaadir jubbooyinkana waan ka shaqaynaa marka meelo fara badan baan insha allah hogeyn doonaa oo ilaa laba iyo toban baan dhihi lahaa goobo caafimaad baan geynaynaa ilaahay hadduu ilaa waxaana loogu talagalay ilmaha nafaqada daran waxaan la soconaa in abaar daran soomaaliya ay ka dhacday marka meelaha aad sheegayso deeqdan ku filan tahay doctor cabdikariim filnaansho warkeeda lama sheegiyaba wax ku filan ma aha laakiin wax kastoo dalka la keeno wax unbay qabanayaan marka waxa weye laakiin kuma filna wax ku filan ma aha laakiin dadaal unbaa la sameynayaayo mar kastaba ilmaha markaa ugu nafaqada daran iyo hooyada uur kale ama midda nuujiso unbaa hadda muhiimadda la siinaya hadde dadkii way wada talaalaysan yihiin waa xaqiiqa laakiin dadkii aad bay usii kala liitaanoo saddexdaas kategori aan kuu sheegaya ama saddexdaas nooc baa hadda aada ugu liidato oon rabnaa inaan xoogaa nafaqo ahaan aan xoogaa soo kubcino waxa weye turkishka waxay naga saaciday un inay diyaaradii kusoo qaado lacag la-aan bay muxuu ahaa nagu saaciday laakiin waxaa soo galay alaabtan dad muxuu ahaa isugu jira waxaan aan idhaaho media celebrities oo nin hadde jerome jerry ay dhahaanoo jer ay dhahaanoo hogaan u ah marka magac bay la baxeen oo la dhahayo love army for somalia marka aad bay muxuu ahaa dhowr jeer dalku u imaadeen marka dhibaatadii markay arkeen bay howlo fara badan ka bilaabeen inay u codsadaan ama fundraising xisaaba inay sameeyaan
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdikariin caseyr cali oo madaxa ka ah hay-adda qaxootiga ee r c magaalada muqdisho wuxuuna khadka telefoonka ugu warameeyey ibraahim xasan daandurey dhinacii heesaha ayaanu markan jalacaynaa
waxa uu farsamo yaqaanku hadda ii sheegay inay u diyaarsan tahay heesta sahan iyo codka saynaab cige
naftaydan sajabayay haddaad noqotay sarey naftaydan sajabayay haddaad noqotay sarey holsaahanka ku diri saddex iyo lix jeer kow olsaahanka ku diri saddex iyo lix jeer kow jacaylkana casiir iyo cad odogtahay siduu yahay ragnaa ragnaa yahay isaga olmido jacaylkana casiir iyo cad odogtahay siduu yahay ragnaa ragnaa yahay isaga olmido kamaran siyaasadi sacabaday rogrogayaan kamaran siyaasa sacabaday rogrogayaan adna suga ku nooshahay ku saxaaxan asaqay sidaad yeeli doontaa adna suga ku nooshahay ku saxaaxan asaqay sidaad yeeli doontaa naftaydan saxayay haddaad noqotay sahlay naftaydan saxayay haddaad noqotay sahlay hoolsaahanka ku diray saddex iyo hal madhan laba onsahanka ku diray siddeed iyo hal madhan laba jacaylkana casiir iyo cad adogtahay siduu yahay ragnaa ragnaa yahay sagaal midoob jacaylkana casiir iyo cad adogtahay siduu yahay ragnaa ragnaa yahay sagaal midoob kamadhaan siyaasadii sacabaday rogrogayaan kamadhaan siyaasad sacabaday rogrogayaan adna suga ku nooshahay ku saxaaxal casabay
hagaag dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington qodobada aad ku maqli doontaan qaybaha idaacadda inooga harsan waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale oo ay ka mid yihiin ololayaal iska soo horjeeda oo ka dhana arrimaha cunsurnimada amaba midabta koorka oo dalka maraykanka ka socda iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
hogaami ku-xigeenkii hore ee ururka al-shabaab mukhtaar robow abuumansuur ayaa sheegay inuu si rasmiya uga baxay ururkaasi al-shabaab robow oo shir jarayd ku qabtay muqdisho waxa uu sheegay in al-shabaab uu hore uga baxay shan sano iyo toddoba bilood ka hor mukhtaar robow waxa uu tilmaamay in xilligaasi uu ku jiray keynta halkaas oo uu tilmaamay in al-shabaab ay ku soo weerareen toddobaadkii hore robow waxa uu sheegay in ujeeddada weerarka ay ahayd in isaga lagu dilo waxaana axaddii uu isku soo dhiibay mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya kadib markii uu sannado ku jiray keymaha wadahadalna uu sheegay in ay u bilowdeen isaga iyo dowladda soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinso abe ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha maraykanka donald trump ay ku heshiiyeen in ay si wada jira uga hortagaan gantaalaha balaastikada ee ay tijaabinayso waqooyiga kuuriya oo ay si hanjabaada u soo bandhigayaan ra-iisul wasaaraha dalkaasi jabaan shinso abe iyo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa heshiiskaasi si wada jira u gaadhay salaasadan maanta iyaga oo telefoon ku wada hadlaya sida uu warbaahinta u sheegay master abe waxaana hadalkaasi uu ku soo beegmay amaba heshiiskooda si isxulufaysiga ahi kadib markii uu sheegay madaxweynaha dalka waqooyiga kuuriya kim jong un in weliba la sugi doono gantaalo cusub oo uu tijaabiyo ugu yaraan shan ka tirsan askarta biliiska kenya ayaa ku dhimatay laba kalena waxaa la sheegaya inay dhaawacmeen kadib markii gaari ay wateen ay la qaraxday miino iyagoo marayay deegaanka boodai ijara oo ka tirsan deegaanka gaarisa ee gobolka waqooyi bari kenya boliiska kenya ayaa sheegay in miinadaasi ay gaariga la egteen maleeshiya ka tirsan al-shabaab kadibna ay gubeen gaariga markii dambe goobtan ay ka baxsadeen askarta weerarka lagu qaaday ayaa ka tirsanaa kuwa saldhigga booda ijara ee deegaanka ijara goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay ayaa wakaaladaha wararka sidoo kale waxay u sheegeen iyo warbaahinta kenyaba in askarta weerarka ku dhaawacantay ay ku dhunteen keynta ilaa iyo halka ay uga tagaan ciidamo gurmada waxaana markii dambe dhaawacooda loo duuliyey magaalada nairobi
madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa salaasada maanta sheegay in dalkiisu uu door bidayo dhaqangalka heshiiskii caalamiga ahaa ee ku saabsanaa barnaamijka nukliyerka ee laga gaadhay sanadkii hase ahaatee waxa uu sheegay in haddii maraykanku waxa uu ku tilmaamay hanjabaada iyo cunaqabataynta ay iiraan saarayaan ay si degdega uga laaban waayaan in iiraanna taa beddelkeeda ay dib u bilaabi doonto kobcinta barnaamijkeeda nukliyerka oo ay sheegeen in ay dhaqangelin doonaan isagoo heerkiisii kar uga sii kacsan ruuxaani ayaa sheegay in maraykanku aanay ahayn xulufo amaba shuraako wanaagsan xilli ujeedinayay khudbad uu ka baahinayay telefishinka dalkaasi oo uu kula hadlayay baarlamaanka waddankiisa
habeen wanaagsan halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii shalay cambaareeyey kooxo cunsuriyiin oo aaminsan sarraynta dadka caddaanka oo ka dambeeyey dibadbax dhimasho sababay oo ka dhacay magaalada charlesville ee gobolka virginia toddobaadkan isagoo ku tilmaamay dhaqankoodaasi mid aada u xun mujtamaca ku nool xaafadda del rey oo ka tirsan magaalada alexandria gobolka virginia ayaa la dagaalamaya dhaqanka nacaybka ku salaysan ee noocaasi ah geedaha iyo muraayadaha hore ee gawaarida ayaa waxa ay ku dhejiyeen magaca koox caddaana oo xag jira oo la yidhaahdo blood and soul oo micnaheedu yahay dhiig iyo ciid wariyaha v o eda deborah block ayaa halkaa booqatay warbixintan ayayna nooga soo dirtay hayeeshee ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo soo jeedinaya deegaanka delrey waa meel weli ay ka jirto ganacsigii qadiimiga ahaa ee jidka qudha ku soo ururayay waa deegaan nabdoon oo soo dhoweyn leh laakiin subax qudha ayaa waxaa lagu soo toosay boodhadh iyo warqado ay ku qoran yihiin hadallo nacayb ah oo ka dhan ah dadka madow muslimiinta iyo kooxaha kale neil jablin sakaneel waxay ka mid tahay dadka deggan delrey
those negative opinions aren't things that I associate with Del Rey, especially not in the community that my fiance.
nacaybka noocaasi ah iyo fikradahaasii xunxun ma ahan wax aan ku xiriirin karno delray gaar ahaanna uma nisbayn karno mujtamaca aan ku dhex nool nahay aniga iyo saaxiibkay Family friendly and open minded, so it, it was very upsetting.
dadka ku nool xaafadan ayaa si ay uga dhiidhiyaan hadallada nacaybka ah iyo faquuqa ku salaysan ee ku qoraa waraaqahaas waxay jidadka ka xayuubiyeen ilaa iyo konton halkudheg iyaga oo ku bedelay kuwo ka tarjumaya wada noolaanshaha iyo sida bulshadu ay uga soo horjeedo cunsuriyadda dukaamada deegaankan ku yaala ayaa ku falceliyey iyagoo soo dhejiyey calaamado iyo halkudhegyo ay iyagu leeyihiin betros gabre waxa uu leeyahay meherad lagu iibiyo macmacaanka For me, it was by putting the sign, it was, I have been adopted by this anigu haddii aan halkudhegan ku dhejiyey ganacsigayga waxaa ii muuqday in bulshadan aan ku soo dhex barbaaray oo aan qayb ka ahay waana garab taaganahay bulshada sidii ay ula dagaalami lahayd nooc kastoo cunsuriyada stefani wright iyana waxa ay halkaa ku leedahay meherad farshaxanka lagu iibiyo Hate is not a trait here. We know everybody. everybody nacaybka knows halkan booskuma laha dadka oo dhan waa dad iswada yaqaan dhammaanteen waxaynu nahay saaxiibo dad wada shaqeeya wixii dhacayna waxay nooga dhigan yihiin weerarna lagu soo qaaday It's like a personal attack on us.
delray waxaa lagu yaqaanaa in ay tahay meel dadku ay faraxsan yihiin islamarkaana la soo dhoweyn ma ahana deegaan laga aqbali karo fariimaha nacaybka ku salaysan iyo dulqaad la'aanta sida uu qabo rood kakro Free speech is, is you know, is protected by the Constitution, but it's not, it's not something.
xorriyadda hadalka waa mid u difaacaya dastuurka maraykanku laakiin marka ay gaadhsiisan tahay in nacayb lagu faafiyo ma aha wax la taageeri karo looked upon favorably was of that nature.
calaamadaha ka muuqda farmasi ku yaala deegaankan waxaa ku qoran halkudheg ah qof walba halkan waa lagu soo dhoweynayaa stasis wares oo farmasiyahan wax ka leh ayaa sheegaysa in shaqaalaha halkan ku sugani ay kala duwan yihiin We have um, Hispanic employees, we have Muslim employees, um, we have Persian employees, we, we just have everybody. Um, so it's waxaa very noo shaqeeya dad ka soo jeeda mujtamaca hisbaanika waxaa noo shaqeeya dad muslim ah waxaa noo shaqeeya dad bershiya ka soo jeeda qof walba ayaa halkan xaq u leh inuu ka shaqeeyo marka waxay inoo tahay arrin muhiim ah oo macaamiisheenna laftooda ay dareemayaan soo dhoweyn customers also feels welcome too.
farriin boorinaysa in laga soo horjeesto nacaybka ayaa ku dheganayd bannaanka dukaan lagu iibiyo cuntada eyda tan iyo markii la doortay donald trump bishii noofembar ee sannadkii tegey bowl hyer oo iska leh ganacsigan waxa uu aaminsan yahay in hadallada nacaybka ku salaysan ay faraha ka baxeen It doesn't matter who started with the virulent hatred.
macna ma laha ciddii bilowday nacayb kan baahay ee ka soo baxay afka dad badan waa wax u baahan in la joojiyo It just needs to stop.
laakiin deegaankan delray ee duleedka washington waxa uu leeyahay bulshada ku dhaqani waa kuwo ku nool maalin kasta xoojinta halkudhegooda ah iska diida nacaybka iyo cunsuriyadda warbixintii debra block waxaa inoo faahfaahinayey oo inoo soo koobayay waryahayga ismaaciil xuseen farjar
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa v o a washington haatana kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa toddobaadkan inoo soo diyaarisay caashe ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha maraykanka maalintii sabtida ayaa waxaa magaalada charlesville ee gobolka virginia ee dalkan maraykanka ka dhacay banaanbaxyo iska soo horjeeday oo ay dhigayeen kooxaha caddaanka xagjirka ah ee ay ku weyn tahay caddaannimada iyo mid kale oo ay dhigayeen kooxo kale oo ka soo horjeeda fikirkaasi muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay baabuur si xawli ah ku socday oo jiiraya dad fara badan oo ku socday waddo ay dhinacyada kaga yaalaan guryo oo ay dad badanina ku sugnaayeen waxaa shaqaaqadaasi ku dhimatay qof dumar ah oo ay da'deedu ahayd labayo soddon jir waxaana ku dhaawacmay dad ku dhow labaatan qof oo kale dadka banaanbaxa dhigayay ee cunsuriyadda aaminsan ayaa ka caraysnaa tallaabo uu maamulka magaalada ku dejinayo taalada genaraal robert e lee oo ahaa generaalkii hogaaminayay garab ka mid ah dhinacyadii ku dagaalamay dagaalkii sokeeye ee dalkan maraykanka ka dhacay intii u dhexaysay sannadihii kun sideed boqol koob iyo lixdankii iyo kun iyo sideed boqol shan iyo lixdankii madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump oo ka hadlayay rabshadahaasi ka dhacay gobolka virginia ayaa cambaareeyey isagoo wixii dhacayna ku tilmaamay bandhig nacayb ah oo aad u liita iyo qalalaaso dhinacyo badan leh hase ahaatee hadalkiisan ayaa loo arkay inaanay ku filayn cambaaraynta iyo dhaleecaynta dhacdada ka dhacday charlesville waxaana madaxweynaha soo wajahay cambaarayno uga yimid hogaamiyaasha siyaasadda ee dalkan ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga labadaba oo ku aadan inuusan sidii loo baahnaa u abbaarin dhacdadaasi laba maalin kadib markii ay rabshadahaasi dhaceen ayuu madaxweynuhu mar kala hadlay maalintii shalay ahayd Racism is evil, and those who cause violence in its name are criminals and thugs, including the KKK, neo Nazis, white supremacists.
cunsuriyaddu waa shar kuwa magaceeda qalalaasaha ku samaynayana waa dembiilayaal kuwaasina waxaa ka mid ah k k k naasiyiinta cusub kuwa caddaannimadu madax martay iyo kooxaha kale ee uu naceebku ku jiro waxay magac xumeeyeen wax walbaa oo dadka maraykanka qiimo ugu fadhiyey waxaannu nahay qaran lagu aas-aasay xaqiiqada ilaah agtiisa waxaan ka nahay dad siman sharciga waannu u siman nahay waxaan kaloon u siman nahay dastuurkeenna haddaba maxaa loo fasiran karaa dhaleecaynta madaxweynaha iyo hadalkiisan uu jeediyey laba maalin kadib markii uu qalalaasuhu ka dhacay magaalada charlesville ee gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxaan su-aashaasi weydiiyey faysal dari oo ka faalloodo siyaasadda dalkan maraykanka runtii haddaad caasho fiirso waxaa jira in in markii hore uu si aad u degan uga hadlay oo aad u jilicsan oo ka xanaajisay dad badan oo xataa ay aada isugu dhow yihiin madaxweynaha khaasatan xisbiga jamhuuriga ee uu madaxweynuhu ka mid yahay dad badan oo ka tirsan ayay arrintaasi aada uga xanaajisay waayo madaxweynaha waxaa laga rabay inuu tallaabo cad iyo go-aan cad ka qaato kooxdan cunsuriyiinta ee midabta koorka iyo nacaybka aaminsan khaasatan kooxdan loo yaqaano k k oo iyagu ah kuwa si cad nacaybkooda usoo bandhigay iyo kooxahan lagu tilmaamo inay naasiga ay xiriir la lahaayeen xisbigii jarmalka ee hitler uu hogaaminayay oo ayagu calaamadahaas mar walba soo bandhiga marka arrimaha foosha xun ee ka dhacay virginia madaxweynuhu si cad ugamuu hadlin in sabtidii taasi waxay keentay cambaarayn xisbiga dhexdiisa ka timaada waxay keentay xataa in madaxa laanta shaqaalaha keli ee xafiiska madaxweynaha inuu arrintaa ka xumaado waxaa caddayn dhaba oo laga hayaa madaxweyne ku-xigeenka lafahantiisa inuu arrintaa aada uga xumaaday marka culays badan oo madaxweynaha ku yimi ayaa waxay keentay inuu madaxweynuhu si toosa u abbaaro in kooxaha nacaybka ku jira k kda iyo kuwan xiriirka lale calaamadihii xisbiga jarmalka naasiga iyo kuwo ayagu loo yaqaano oltride oo ayagu kuwa xag jira oo dadka soo galootiga madowga iyo dadka laga tirada badan yahay oo dhan nacab faysal dari ayaan mar kale weydiiyey waxa uu hadalka madaxweyne trump ka bedeli karo aragtida ay qabaan kooxahan cunsuriyadda aaminsan runtii u malayn maayo inay wax badan ka bedelayso waayo dadka ay aadka u dhegaystaan waxaa ka mid a nin david duke la yidhaahdo oo hogaamiye caan ka soo ahaa xisbigan k k ururkan midabta koorka aaminsan iyo iyo cunsuriyiinta ee k k maanta waxyaabaha uu yidhi haddaad u fiirsato aad buu arrintan uga hadlay oo aaladan twiitka ayuu waxyaabo badan ku qoray oo qaar ka mid a waxaa ka mid ahaa kuma aysan dooran dadkan qunyar socodka ama liberalska loo yaqaano ee dadka macnaha marka waxay kutusaysaa inay jiraan xanaaq dadkan aaminsan cunsuriyadda dadkan aaminsan midab kala sooca dadkan aaminsan ama necab dadka laga tirada badan yahay o dhani in ay iyagu aaminsan yihiin kuwa madaxweynaha trump meesha geeyey marka kama aysan filayn inuu hadallada yidhaahdo marka way jirtaa iyaga dhexdooda in xanaaq badani ka dhex muuqdo mana filaya inay wax ka bedelayso waayo waa koox mayal adag kooxdani baabuurka dadka jiidhsiisay maalintii dhaweyd dad badan oo degan dalkan maraykanka ayaa cabsi iyo argagax ka qaaday dhacdada dhacday maalintii sabtida jaaliyadda soomaalida ah ee degan dalkan maraykanka ayaa iyaguna cabsidaasi dhinacooda ka qabay siciide faarax shaaciye waxay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa soomaalida degan magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka oo ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee degan dalkan waxa aan siciida weydiiyey bal in cabsidii ay ka qaaday dhacdada ka dhacday charlesville ay hadda ka yaraatay kadib hadalkii madaxweyne trump runtii aniga shaksi ahaan ma yaraanin sababtoo ah waxaan dareensanahay oo aan ogahay inay dadkaasu yihiin dad jira inay dariskayga noqon karaan inay noqon karaan dadka markaa maraayo nimanka dadka meesha maraaya ma qof walba oo aragti oo cadaana waxaa is leedahay talow ama iyagu waxoogiba aaminsan yahay marka waxaa ku galaaya walwal baaso oon hore kugu jirin iyo inaad shoulderkaaga fiiriso ayaa dareemaysaa weligii kama fekerin hadda laakiin waa ka fekeraa waxaa leeyahy dadkaas magaaladeen oo kaleeto dadka waa marka la fiiriyo minnesota waa wadan waa state cadaan waay waxaa is leedahay dadkaas maxay ya yihiin xaggey joogaan maxay ku jiraan ilaa waa dad caadi oo sidaadoo kale u labisan yuronow dadkaas ma ma ogaan kartid madaxweynihii wuu hadlay kuwa dad badan oo kaleoo madaxa iyo miidiyadii iyo dad badan oo dhalinyarooyina iyo social activistayaashii waa la wada hadlay laakiin still waxa waaye iyadoo la wada hadlay oo iyagii ay hadleen oo hadalkoodii banaanka ay keeneen oo sheegaan yani arrintan inay tahay in arrin wanaagsan dibna loo celiyey it's matter of years inay waxay dhabaan ay sameeyaan because way jiraan qadiidin way aaminsan yihiin dhacdadan maalintii sabtida ka dhacday magaalada charlesville ee gobolka virginia ee dalkan maraykanka ayaa waxaa cambaaraysay dowladda jarmalka iyada oo sheegtay in xukuumadda berliin ay berber taagan tahay kuwa sida nabadda ah uga hor yimid dadka qaba fikradaha xagjirka ah intaas ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka amuuraha maraykanka oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay rabshado maalintii sabtida ahayd ka dhacday magaalada charlesville ee gobolka virginia ee dalkan maraykanka kadib markii ay halkaasi ka dhaceen banaanbaxyo iska soo horjeeday oo ay dhigayeen kooxaha cunsuriyadda aaminsan ee caddaanka xagjirka ah iyo mid kale oo ay dhigayeen kooxo kale oo ka soo horjeeda fikirkaasi iyo madaxweyne donald trump oo rabshadahaasi cambaareeyey laba maalmood kadib markii xiisaddu ay kacday intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ba mahadsantahay caashe ibraahim aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo jaamac buula jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aan ku eegayno isdhiibidda uu isa soo dhiibay sheekh mukhtaar robow abuumansuur oo magaalada muqdisho ku soo bandhigay war-saxaafadeed saacada ka hor isaga oo sheegay in ay wadahadallo u socdaan dowladda dooda gaaban maanta waxaa igala qaybgalayo axmed cabdishakuul oo ku sugan magaalada nairobi islamarkaana ah falanqeeye arrimaha siyaasadda sidoo kale magaalada london ee dalka ingiriiska waxaa ku sugan ciise axmed diiriye oo ka mid ah indheergaradka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladaasi arrimaha soomaaliyana u kuurgala ugu horrayn waxaan ku bilaabayaa ciise sidee aad u aragtaa warka abuumansuur ee magaalada muqdisho ka soo yeeray iyo inuu isa soo dhiibay labadaba bismillaahi raxmaan raxiim jaamac waa salaaman tahay ninka dooda igala qaybgelaya axmed cabdi shakuulna waa salaamaya ummadda soomaalida waa salaaman tahay abuumansuur dhiibidda uu isu soo dhiibay dowladda isku soo dhiibay waxaan u arkaa fursad weyn lana loona baahan yahay in lasoo dhoweeyo dowladduna ay ka faa'iidaysato waa waxyaabaha aan arkayno oo wakhtiga iyo waayuhu ummadda ay barayaan inaan aragno abuumansuur oo magaalada muqdisho jooga aad iyo aadan arrintaas anigu aan u soo dhoweynayaa waad mahadsan waxaana tahay rajeynayaa in laga faa'iidaysto waad mahadsan tahay axmed cabdishakuur aad ba umahadsantihi v oda iyo saaxiibkeyga ciise dhibaatooyinka soomaalida haysto waxaa ka mid ah soomaaliyeed dhowr kun oo qof oo soomaali ay dowladiyad islaami ama wax kale hogaamiyay ku-xidhnaynta ku lahay beri intuu meel iska soo istaagay yidhahda hal cafiyo waxaa ka horeeyey adam sakariya hadda dowladda la shaqeeyo xasan dahal xamuuse meel ku xiran intaasoo kun oo qof oo dhalinyaro soomaaliya ama hooyo soomaaliyeed bay farakiciyeen laayeen waxaas annaga waxaan aqbali karna maahan waxaan aad u rajeynaa beesha caalamka dowladda soomaaliya in qof kasta oo soomaaliya wuxuu geystay oo maxkamad la hor keeno waxa ay ka qabtana legalka la marsiiyo waayahay labadiinnaba aragtidiinna haddaan halkaas uga gudubno maxaad is leedihiin tallaabada ugu habboon hadda in la qaado ay tahay waa ay noqonaysaa ma in la soo dhoweeyo ee loo boogadhayo wixii macluumaad ahee lagala xidhiidri karo inta laga dhammeeyo kadibna kaalin siyaasadeed iyo kaalin amni midba ee la siiyo islamarkaasna uu dadkiisa ka mid noqdo mise in marka ugu horeyso la geeyo maxkamad wixii dembi ah oo lagu eedeyn karana lagu eedeeyo maxkamadduna ay go-aan ka gaarto axmed cabdishakuul ayaan ku horeynayaa walaal waan cabdiyaani mowqifkayga dadkan soomaaliyeed waan aniga ka mid ah hooyooyinka mid yihiin oo dhibaataysan oo dhibaatada iyo qaraxa iyo oo weliba maanta hadaladiisa waxaa kamid ah inuu kamid ahaa aasaasyaasha urarka shabaab oo kansarka kuwa soomaaliyeed ka gaaray xubin afhayeen iyo guddoomiye ku-xigeen wixii cagsiisa waxaa iskale shacabka iyo dadka soomaaliyeed oo aniga iyo hooyooyinkan ka mid waxay keenaysaa dhibaato dadkii dadkooda la dilay oo markuu idaacadaha ka hadlayay dhaha ilaahay baa mahadle waxaa lena hebel iyo hebel baa dadkii joogo arrinkaa suuqii kuma mari karo si nabada annagu marka waxaan qabnaa haddii la catinaya haddii kaleto in procedureka legalka sharcigu u yaali konstitutionka soomaaliya ka la marsiiyo ninkaan dhibaatooyinka uu geystana uu qirtaa kadib maxkamadda waxay ku xukunto la aado kadib haddii la catinaya haddii kale dadka soomaaliya dhexlooyinka xogta laga rabana soomaaliya cidii xog ku saabsanta ma jirto anigaana nairobi joogo iyo gabadha soomaaliyeed oo baadiye ari ku raacayso nimankaas waxay sameeyaan iyo xogtooda iyo waa looga sagaasan shan sano iyo toddoba bilood duur ku jiray oo la weerarayo hadeertaana lafiisa lasoo baxay in la dila ka baqay marka xog looga baahayo ooma Waa- waa- waa mahadsantay axmed dooda ah ciise ayay idinka dhexaysaa ciisena aan waqti siina ciise axmed waad ujeedaa warkiisa waa cad yahay qodobo la taaban karo maxaad arrimahaas uu soo taxay aad uga jawaabaysaa axmed eh, waxaan uga jawaabayaa iyo dadka kale oo na dhegeysanayaan rabaa inaan u sheego soomaaliya waa muddo waddanka ka soo socday soddon sano iyo wixii ka badanaa la dhihi karaa Eh, dagaalkaas xal looma helin dhimashadu uu axmed sheegay cid kasta waa saamaysay maalin la arkay qaraxu dhacaa dhibaatadu dhacdaa waxa hadda laga shaqaynaya ama la rabaa in laga faa'iidaysto waxay tahay inaan dhibaatadu sii socon ugu yaraan wixii la yareeyo anigu marka waxaan ahay nin u arkaya abumasuur ka bixidda ururka shabaab ka baxay mid soo dhoweynaysa dhibaatada soomaaliya in la yareeyo mid u gobol xaaraysa wixii al-shabaab ninkaani waa raggii aasaasay waa ninka keliyaho ka nool Eh, dadka dambe oo marka gadaal uga soo biiray ninkii aas-aasay oo hadda nool oo le waa qaldamay war hallee cafiyo waxaan qabaa in dhallinyaradu kabacdi ku soo biirtay ay arki karaan jidkaasi inuu jid go-an yahay jidaan lagu sii socon karin inuu yahay sidaasna dhibaatadii soomaaliya lagu soo yareeyo dhibaatada soomaaliya iyo siyaasadda soomaaliya dhibka soomaaliya inuu iska sii socdo waa dhici kartaa laakiin annaga waxyaabaha hadda nalaka rabaa waxay tahay soomaaliya dhaqan waxaa la yaqaanaa qola marka xoogaa gacan sarreedo qolada kale waxay tiraahdaa eh, haraadigiiaan kusii daba jirnaa iyo waa soo afjaraynaa iyo waa liiteen iyo waa waa dhinteen iyo waxaanina maaragtay waa wax aan ka baranay dhowr iyo labaatankii sano iyo soddonkii sano iyo wixii ka horreeyay haddaan la wada hadlin oo laisku soon dhibaatadu ma dhammaanayso arrintaa la rabaa waxay tahay maanta waxaa magaalada muqdisho jooga aasaasayaashii shabaab ninkii ka noolaa waxaan halkaas mar kale ku celinaya inay fursad tahay la rabo in laga faa'iidaysto oo weliba dhallinyaradii uu ka soo tegay oo shabaab ku jirta rabaan inay ka la rabaa inay ka faa'iidaystaan war ninkii idin aasaasaa halkan jooga waa idiin sheegayaa inay jidkaasi jid xiran ahaa war ka soo noqda war ummaddiina u soo noqda war Waaya.
markaad dhiig faraha lasii geshiin war markii ummadu baabado war waddanku markuu baabao war caqiidada shabaab iyo ay ku shaqeeyaan isis inaan ogaano waayo hadda kahor Waaya.
cafwan iga raali oo waktigoo yar isis ninkii aasaasay bakdaadi laba magaalo inta qabsaday eh, mosul magaalada la yidhaahdo iyo ramaadi inta qabsaday iyo raqa uu wuxuu yidhi islaamka dhanaa halkaan uga taliya xagga ha loo soo tukado khaliifka islaamka anaa ah maanta meelu jiro cid taqaana lama arko war waxaan dhallinyarada shabaab waxaa la rabaa iyo dadka hadda ficilkaas ninkaa ka soo tegay ku daba jira inay ogaadaan war waxaan waa wax dhammaanaya laakiin Waa- dadka waa soomaaliya tahay.
iyo dalkii soomaaliya way harayaan ciise gabagabadii baan kusii shabaabkuna inay sugnaa ogaadaan ummadda soomaaliyeedna inay ogaadaan ninka kan waa ninkii shabaab wax ka aasaasay waa joogaa qoryuu sutay waa dagaalamayey waaya isagoo dagaalamaya dagaalkii ku jiru dowladda isu soo dhiibay fursadaas ha laga faa'iidaysto wixii naga dhintay na ilaahay ha u naxariisto waxa noo nool oo hadda noo nool hantida iyo dadkan hala badbaadiyo waaya sida eh, ciise uu u dhigay axmed cabdishakuulo waad maqlaysaa waxa aan ka baranay soddonkii sano iyo wacyiga ay soomaalidu soo martay ayaa nafaraya ayuu leeyahay in aan la iska aarsane haddii eh, dowladdu ay iyaduna cafis fidisay maya maya arsi a- aan kaa dhexgala jaamac Haye.
arsi maa arsi maa diinta islaamka oo kitaabkeena qur-aanka saliimka ah iyo konstitutionada adduunka u yaal labadaba qof qof way xamrayaan wixii uu sameeyey inuu dhadhamiyo aayadaha qur-aanka waxaa kamid ah qofka wixii dembiguu balay waa in la dhadhamsiiyaa annagu yeeli mayno maanta asagoo gaari ku dhex jiro oo qamiis qabo inuu xamar intuu dhex maro oo dhaa waa la cafiyey dad soomaaliyeed ma yeelayaan annaguna ma yeelayn axmed cabdishakuul waxaan jeclahay inaan gabagabadii baana soo gaarnay marka intaanan barnaamijka aana xiranin waxaan rabaa fursad inaan idin siiyo inaad soo gaabisaan soddon sakin midkiinba maxaad isleedihiin isdhiibidda uu isa soo dhiibay roobow shabaab dhabarjab ma ku tahay dowladdana iyo ummadda soomaaliyeedna guul ma u tahay axmed baan ku horeynayaa haddii aan kusoo celiyey shabaab waxay dhabarjab ku teemadaa ninkaas shan bilood shan sano iyo toddoba bilood buu ku dhowmaalisanayey duurkii aabihiisii awogiisii reerahood ay degnaayeen qabiilkiisi baana difaacayay shabaabna xibin mar dhow kama ahayn dowlad soomaaliya waxba oma tarayso nimankaas aadartaan ayagabaa fashilmo oo sii jabayo duurka waa laga warqabaa marka nin maskiin oo asagii soo dhiiday oo lafiisa la soo carabinyaha waa mahadsanta ciise anigu taas waa uga duwanay anigu waxaan u arkaa mukhtaar isku dhiibidda uu dowladda isku soo dhiibay inay tahay mid fursad ah ummadda fursad u ah dowladda fursad u ah haddii ay sidii la rabay uga faa'iidaysato sababtoo ah ninkan waa nin senior commander uu ahaa waa nin war veteraan ah oo soo dagaalamay oo maaragtay dad badan oo shabaab ku jira ay yaqaaniin bixitaanka uu shabaab ka baxay symbolic waay waxay u tahay dad badan in jidkaasi jid qaldan ahaa taasaan kusoo celina jidkaasi jid qaldan inuu ahaa ee laga soo noqon karo ciddii ka soo noqotana jid ugu furan yahay inay soomaaliya ay maaragtay boos uga bannaan yahay ciise axmed diiriye iyo axmed cabdishakuul labadiinaba aad ayaad u mahadsantihiin waa mahadsan dhegaystayaal xubintiina dooda gaaban ee maanta halkaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa waxaana igala qaybgalayay axmed cabdishakuul oo ah falanqeeyo siyaasadeed iyo ciise axmed diiriye oo ka mid ah indheergaradka soomaalida ee magaalada london oo isaguna arrimaha soomaaliya u howlgala tan iyo kulantadeena dambena waxaan idinku dhaafayaa ismaqal dambe oo xiise leh
jaamac buule jaamacya inala socodsiinaya doodaasi gaaban dhinacii heesaha ayaanu mar kale jalaacinaa ee gunaanadka idaacadda ayaanu kusii dhawaaneynaa mid ka mid ah heesaha wanaagsan ee uu ku luuqeeyo fanaanka nimcaan- nimcaan hilaac
అదోకో బలం బలాడే అదోకో వేరగాడే అదోకో బాకయా బాకయా బాకయాడే అదోకో బలం బలాడే అదోకో ಬೇರಕಾಟೆ ಅದು ಕೂ ಪಾಕಯ ಪಾಕಯ ಪಾಕಯಾಟೆ ದುಡ್ಡಾದು ಕಾರ ಪಾಡೆ ಉರೆ ಕೈಸೋ ಉರೆ ಕೈಸೋ ಜುವಾವಡೆ كشاف ما بين شيء ولا انا ولا ولا انا وما بعدين ليه بتبادو كربادة وريقة يسوق وريقة يسوق شو عبدين الشعب ما بيلا شيء ولا عنا ولا ولا عنا وما بعدين ليه فريدة ضام وجرندة كمو بيت الحسابين بستي ويندرتاد إلا هذا مو بوسون ده وكاوي سيدي فريدة مو جرنة كمو بير برلا حسادنة بستي ويندر تادي إلا هذا مو بغصون وكاوي سيدي
codkaasi fanaanka nimcaan hilaac ayaanu idinkaga tegaynaa intaynu mar kala kulmayno waa jamaal axmed cusmaan iyo sahre ciidloo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
Bogisada kuyandeada berkana kunole murubaha xadagade muruus kubuqayade kiyo jogo baxade bogisada bogisada kuyandeada berkana kunole